galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda iyo weliba galabta wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington waa galabnimo salasa taariikhduna ay tahay bisha mey afarylabaatankeeda sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa dhegaystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah shir ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo lagu qabtay magaalada nairobi xasan sheikh kuma cusba siyaasadda afar sanuu soo hogaaminahayay runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu xasan sheikh haystaa fursadda ka weyn waxaa waaye inuu afar sano soo maamulay horay buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira marka qabyo ninkeedaa dhammaystira dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dooda furitaanka xisbiyada siyaasadda somalilan
xisbiyada waxaa la siiyey toban sano shan sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaanoo sida haddoo kale ay bilaabaan shantaas markay dhammaatana waxaa la siiyey shan labaadoo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan hadda waa shantii labaad dhammaadkeedii qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale tartanka gelaysa tartankan cusub gelaya
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukrain dimitro kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay usoo diraan hub iyo weliba usoo diraan hub badan ukrain sida ugu dhaqsaha badan si ay uga gargaaraan dalkaasi ukrain dagaalka ay kula jiraan ciidamada ruushka qoraal uu soo dhigay bogga twitterka ayaa uu ku yidhi waxay la horay in lagu soo afmeero in ukrain ay haysato dhammaanba hubkii ay u baahnayd isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka ruushka ee dombas waa howlgal aaxan daraha ah waana kii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca carada yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka waxaana uu tilmaamay islamarkaana uu hadalkiisa ku sii daray oo uu yidhi waxaan ku boorinayaa xulafadu inay dedejiyaan soo rarista hubka iyo rasaasta wasiirka gaashaandhigga dalka britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada ruushku ay kordhiyeen awoodda howlgalkooda gobolka dombas ee bariga dalkaasi ukrain isagoo isku dayaya buu yidhi waad ruushke inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto safir donesek hogaamiyaasha dalalka australia indiya jabaan iyo weliba maraykanka oo silaasada maanta kulan ku yeeshay magaalada tokyo ayaa ku baaqay in la kordhiyo amaba sare loo qaado in aagga indobacific uu noqdo mid xora islamarkaana furan isagoo ka hadlayay bilowga shirkan aan caadiga ahayn ee xulafadani ay yeesheen ayaa madaxweynaha maraykanka jo biden uu sheegay in gulufkan ruushka uu ku qaaday ukrain uu ka wen yahay arrin yurub u yaalla balse uu yahay mid caalamiya isagoo intaasina sii raaciyay in mabaadiida haybadda dhul ahaaneed iyo weliba awood ahaaneed sharciga caalamiga ah iyo weliba xuquuqda aadamuhu ay tahay in mar kasta la difaaco meel kasta oo lagu jebiyey oo dunida ra-iisul wasaaraha jabaan frimo kashida ayaa sida oo kale ku xusay khilaafkaasi jira khudbadiisii furitaanka isagoo yidhi ma ogolaan karno in mid la mid ah ay ka dhacdo aaggan indobacific ugu dambayntiina iiraan ayaa maanta aas u samaysay uguna qabatay bartamaha magaalada caasimadda oo ah dahraan korneyl xasan sayid khuday oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka kaasoo laba qof oo mooto watay ay toogteen waxaanay saraakiisha ku hanjabeen inay weerarkaasi ka aargudan doonaan telefishinka dowladda ayaa baahiyey dad badan oo ku hareeraysan gaadhigii siday laxashka amaba naxashka korneyl khadaay kaasi oo ku duubnaa calanka iiraan oo lagu duldaadiyey ubaxyo iyadoo dadku u barordiiqayeyna ay siteen sawirka khudaay oo lagu toogtay dharaar cad barxadda gurigiisa oo ku yaala bartamaha magaalada caasimada ee dahraan axaddii iiraan ayaa weerarkan ku eedeysay israa'iil saaciid khatiibul sayid oo ah hafayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay amaba yidhi in taageerada maraykanku ay ka dhigaysay israa'iil mid sii xoogan dhegeystayaal warkii duniduna waa nagayntaas galabcana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay xuseen sheekh cali inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha xuseen sheekh cali ayaa hore u soo noqday ama u soo qabtay xilkaasi markii uu madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kalena waxa uu ka soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya nisa dhinaca kalena madaxweynaha ayaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee dhinaca abaaraha u magacaabay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur mas-uuliyiinta ergeygan cusub mas-uuliyadaha ergeygan cusub ayaa waxaa ka mid ah inuu heer caalami islamarkaana maamul goboleedyada iyo weliba heer qaranba kala shaqeeyo sidii xal loogu heli lahaa abaaraha waxaana looga qaban lahaa iyadoo sidoo kalena warbixin cabdiqaadir halkaasi inooga soo diray
war qoraal oo ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta shaqada looga joojiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdi siciid muuse cali war ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa eedayn loogu jeeday wasiirka arrimaha dibadda inuu fasaxay markabsadii dhuxul sharci daroo ka baxda soomaaliya kula xurnaa mid ka mid a xaabaha dalka cumaan warka qoraalka ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu amray hanti dhowraha guud ee qaranka hay-adaha amnigu inay baaris ku sameeyaan arrinta la xiriirta eedda loo jeeday wasiirka arrimaha dibadda si loo horgeeyo hay-adaha sharciga idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga ayaa la xiriirtay wasiirka arrimaha dibadda cabdi siciid muuse ee shaqa joojinta lagu sameeyey ama uusan jawaabo wicitaan iyo qoraala u diray intuba wasiirka arrimaha dibadda si aan wax kaga weydiiyo warka qoraalka ee maanta ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo eedaynta la xiriirtay inuu fasaxay markabsida dhuxul sharci daroo ka baxda soomaaliya kuna xirnaa xeebaha dalka cumaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wagaag dhegaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixinta la xidhiidhay ee tallaabadii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu shaqada kaga joojiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisiciid muuse cali oo lix bilooda ka hor loo magacaabay xilkaasi dhinaca kanle mas-uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda soomaaliya ee dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan siyaasiyiinta soomaalida ee kenya culimada iyo ganacsatada magaalada nairobi oo kulan tala soo jeedina ku yeeshay magaalada nairobi ayaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud u soo jeediyey talooyin dhowr ah kuwaasoo ku aadan waxyaabaha ay soomaaliya kenya ay ka filayaan ama soomaalida kenya ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda wariyahayaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi mas-uuliyiintan oo isugu jiray kuwa ka kala socday qaar ka mida guddiga ganacsatada iyo guddiga culimmada soomaaliyeed ee magaalada nairobi safiirka dowladda soomaaliya ee dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan mas-uuliyiinta soomaalida ee dowladda kenya ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida dalka kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyey talooyin dhowr ahaa kuwaasoo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska ula wareegay doctor maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah guddiga culimmada iyo ganacsatada soomaalida nairobi islamarkaana ahaa mas-uulkii soo qabanqaabiyey munaasabaddan ayaa goobta ka soo jeediyey talooyin ku aadanaa xukuumadda ay soomaaliya ay maanta u baahan tahay ummadda in la hor keeno dad taya leh oo caqli iyo cilmi iyo khibrad iyo ammaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba in ummadda la hor keeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday khibrad badan buu leeyahay waxaa laga yaabaa afarta sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg laakiin maanta waxaan u malaynayaa madaxweyne xasan sheekh waxba kama qarsoona waxaan leeyahay wixii ka khaldama waa wuxuu ula kacay hadda kadib tii hore laakiin cafa allaahu camaa salaf wixii tegey way tagaan wax tegeyna tiigsimaad ma leh waxaan rabnaa oon madaxweynaha kula dardaarmaynaa laba arrimood ba inuu ka ilaaliyo dowladda si ay u guulaysato waxaa jira wax la yidhaahdo kitchen cabinet wasiirada iyo xukuumadda xukuumad aan ahayn oo kale oo jikada maaragtay ka shaqaysa kuwa la keenay ee dadka la hor keenayna ay iska yihiin for example bay soomaaliya in badan oo ka mid kusoo shaqaynaysa dad gaara ayaa talada badanaa maamula kuwana wax la soo kariyey sida jikada jikada markii la galo wax la soo kariyo unbaa laguu keenaa soo ma cuntadaiyo bisil waxa laga sameeyeyna ma garanaysa adeer cunun baa lagu leeyahay soo ma marka kitchen cabinetkaas in laga ilaaliyo waxa la yidhaahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana mulkiiluhu waa soomaali oo dhan kulligeen mulkiilayaal baa nahay sooma ma noqon karo qof gaara mulkiile inuu dalkan ku tasarufo sidii soo dhici jirtay taa waa inay meesha ka baxdaan xildhibaan yuusuf xasan oo ah xildhibaanka soomaaliga ee laga soo doorto magaalada nairobi ayaa shacabka soomaaliyeed u soo jeediyey inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud si ay u guulaystaan madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo guud ahaanba dalkuba dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u egtahay soomaaliya in hal nin keliya uu ayatiinkeeda goyn doono xasan sheekh wuxuu u baahan yahay afarta faree kale in ay wax la qabtaan tan koowaad waa shacabka soomaaliyeed institutyadan faraha badan ee aada sheegaysaan baa loo baahan yahay in iyaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan nin keligii wax ma samayn karo intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen social mediaga aad ka dhawaaqi lahaydeen farikudir fadhi kudirirkan faraha badan joojiya madaxweynaha garab gala taageera hadduu guulaystana soomaali o dhan baa guulaysanaysa hadduu guulaysan waayana hadda soomaali o dhan baa dhaawaceeda qaadaysa marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guulayso ilaahay ha kula garab galo annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga ma dhihin annagu dadkii ku oran lahaa waxaa samee waxaan ha samayn anigu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guulaysato maxamuud axmed nuur tarsan safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay ayaa xusay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay wakhti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka khaldamay xukuumaddiisii hore waxaan rabnaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u ducaynayso xasan sheekh kuma cusba siyaasadda afar sano soo hogaaminahayay runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu xasan sheekh haystaa fursadda ka weyn waxaa waaye inuu afar sano soo maamulay oray buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira marka qabyo ninkeedaa dhammaystira dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba wixii u kordhay sababtoo afar sano wuxuu arkahayaa markuu bannaanka ka jooga afar sano wuxuu arkahayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshuu ka gaabiyey iyo meeshuu u baahan yahay inuu maaragtay wax ka qabto ayuu arkaya marka ha la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda uu dhisi doono ha la taageero dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne xasan iyo dowladdiisa cusub iyagoo sidoo kale u soo jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in la dhammaystiro ballanqaadyo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka iyo qodobo kale khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatan aynu kacno dhinaca iyo somalilan guddoomiyaha urursiyaasadeedka somalilan ee barwaaqo doctor maxamed cabdi gaboose ayaa ka hadlay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda kuwaasoo afar xubnood oo ka mid ah uu baarlamaanku shalay ansixiyey khadar maxamed cakule ayaa shir jiraayada uu qabtay kadib waraysi la yeeshay doctor gaboose
shalay waa maalin aad iyo aada u culus oo u weyn oo u qiimo badan qarannimada somalilan iyo geedisocodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waayo waxaa horey maxkamaddu u qaraarisay in xeerfoortiin la dhaqaajiyo mithaal haddaan usoo qaato waxa wey xeerfoortiin waa diyuurad gegahii diyuuradaha taagnayd baa diyaar ah si diyuuradda loo dhaqaajiyana baaloodiyadii dhaqaajin lahaa ayaa guddigii shalay maaragtay la ansixinayay ah marka waxay ka dhigan tahay in dalkii shalay uu go-aan qaatay in lasoo ooday doorashadii madaxtooyada ee saddexda xisbi ay marka hore ku naawilayeen oo loo jahaystay dayuurad leh isteeshinno ay marba rakaab ka dhigayso oo isteeshinka ugu horeysa rakaabkeedu yahay ururada doonaya inay dadka doonaya muwaadiniinta doonaysa inay ururo siyaasadeed furtaan oo ka qayb galaan tartanka markaa tartanka haddaas markuu dhammaado steeshinka koowaad waxay dhigaysaa intii soo adkaatay ururada kasoo dhexbaxday steeshinka labaad haddana waxaa ka qaybgalaya waxaa weeye ururada intii soo baxday iyo xisbiyada hadda jira oo staatuskooda isku bedeliyo kuma kumeelgaara waayo tartankiibaa bilaabmay oo xuquuqahoodiiba ay isku mid wada noqon doonaan ayaa wadagelaya tartan baa dhacaya steshinkaagana waxaa ku degaya wixii haray waxay ka qaadaysaa saddex xisbi oo soo baxay qaranka u soo baxay saddexdaas xisbi waxay xuquuqda iyo ka ayaa iskale inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada iyo doorashooyinka golayaasha kale tobanka sane soo socda micnaheedu waxa weye shalay golaha wakiilada oo mathala ummadda somalilan oo dhan wuxuu qaraariyey inuu qaranku u jeesto urur furistii iyo kala reebista ururada iyo xisbiyada iyo sidii saddex xisbi ay ku dhalanayd
gabos haddaad dib u milicsatid jawiga siyaasadeeda somalilan xisbiga xaakimka iyo labada xisbi mucaarid waxay haddadan isku hayeen welina aan meel laysla dhigin doorashadii madaxtooyadu waa inay saddex iyo tobanka noofembar dhacdo ururaduna way ka dambaynayaan ayaa taagnay haddana idinka qolyihiina siyaasiyiinta ee ururada furinayay way idinkan soo dhexgeli meel la odhan karin idinka laftigiinu hadda waxaad ka faa'iidaysanaysaan muranka siyaasadeed ee mucaaridka xukuumadda u dhexe may walaalo bal waxaad weydiisaa guddoomiyaha oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada ayaa ku saxiixan xeerkan oo isagu saxiixiisu ku qoran yahay in lix bilood ka hor intaan laysinka xisbiyadu dhicin waa in la furaa tartanka ururada xeerfurtiina la dhaqaajiyaa marka bal isaga hadda weydee bal inuu yidhahdo ma qorni kumana saxiixnay marka taas waa been weeye waxaa mar walba soo hormaraya goluhuna shalay ansixiyey inay soo hormarto ururada ururadaas wixii ka soo dhasha ayaan u tartamaya midda kale xisbiyada waxaa la siiyey toban sano shan sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan shantaas markay dhammaatana waxaa la siiyey shan labaadoo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan hadda waa shantii labaad dhammaadkeedii qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale tartanka gelaysa tartankan cusub gelaya marka tobankan sane cusub bilowgiisa waxaa la dhex dhigayaa ummadda somalilan oo dhan bay iminka gudigii afar xubnood baa la ansixiyey oo guddigan diiwaangelinta ururada ah saddex xubnood baa ay goluhu shalay celiyeen soo halkaa lafteedu weli qabya ma aha gudoomiye gabose maya madaxweynuhu hadduu golo wasiiro keeno oo saddex la celiyo maaha golihii ma shaqaynayo waa inay koromkii waa inay tiradii ay joogaan macnaha guddi walba marka tiradii koramkii wixii waa joogaan ta kale madaxweynaha iyo cid kastaoo maaragtay caqlile waxaa u muuqata inay dhaksaba ay keenayaan si loo ansixiyo ama ha la soo bedelo ama yakib ha lagu soo cesheeyo marka waxa nibaya maaha shaqadii kuwaana gadaal baa laga soo maarata ansixintoodii la keenaya dad badan oo reer somalilan waxay ku doodayaan somalilan labaatan siyaasi ama shan iyo toban siyaasi ama toban siyaasi ayuunbaa marna mucaarid u noqda marna muxaafid u noqda mar urur u sameeya dad badan xuquuqa ay lahaayeen maaragtay keliya iskaga dhiga hadda halkaad ururadiina kaga dhawaaqaysaan ururo siyaasi ahoo xaaladii siyaasadn weli deganeen idinkuna hawshiisna aad bilaabaysaan miyayna ka wanaagsanayn inaad heshiis iyo deganaan siyaasadeed u horseedaanoo dhinacyada siyaasiga marka hore bislaysaan ay isu soo dhowaadaan kadibna xuquuqdiina siyaasiga ururada siyaasadda aad fulisaan waxaa jira xeerkan markii allah unaxariistay maxamed yaraaxe cigaal uu sameynaya wuxuu ugu talagalay in bays tartan oo ummadoo dhan ka qayb gasho marka hore la sameeyo oo qof walbaba xaqa uu u leeyahay dee inuu tartamo oo hamigiisa gaaro loo furo oo waa tartanka ururada marka taasi waxay dhaqan gelinaysaa in qofka aan la caburin ee uu tartami karo fayska labaad waxaa weeye ururo hidii soo baxay iyo xisbiyadii baa tartamaya saddex keliya laga dhigay maxaa saddex looga dhigay dee mujtamaceenu qaabka u samaysanya baa qabali ah shalay waxay ansixiyeen maxaan dhahaa golaha wakiilada in xil musharax madaxweyne shalay ay ugu dambeyso waayo dayuuraddan rakaabka ay qaadayso xil la yidhaahdo musharax madaxweyne tartankaba kuma jiro guddoomiyaal ururo iyo xisbiyo guddoomiyaal leh ayaa tartamaya guddoomiyaha keliyana la ictiraafsan yahay marka markii saddexda xisbee soo baxda ay musharax kongares u qabtaan halkaa danbuu ka soo baxay markaad maanta dalkii waxaa loo jiheeyey wadada ururadu inay soo horeeyaan tartanka ururada iyo xisbiyadu soo horeeyo
kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed cabdi gaboosed guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqa ee somalilan oo magaalada hargeysa ugu waramayey wariyahayaga khadar maxamed cakulle wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in aabe uu dilay laba carruur oo u dhalay booliiska ayaa falkan la xidhiidhiyey maandoorayaal inkastoo baadhitaan u socdo wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa dilkan ka waraystay taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee puntland muumin cabdishire wallaahi waxay ahayd dhacdo xanuun badan aabeba caruurta isagu dhalay buu dilay laba wiil oo si arxadaa weli wiilka baxdina iyo maalin barkaas inta aaminsanahay ayuu afar iyo afar saac ku dhawaad ama ka badanba uu meydkooda la joogay oo uu meesha raaxaysanayay si isaga markaa la marka waa arrin aada u adag oo baraha dadku aysan aamini karin ba ka dhacday meesha waa arrin xanuun badan taliye markay noqoto dhacdadaas haddii booliska ay baaris ku sameeyeen ma la ogaaday sababta keentay aabahan in uu laba caruura uu dhalay uu dilo iyo dab keeni karaa marka ma ma garan karo marka waa waa laakiin waxaa aaminsanahay draagis tira badan uu cunay oo ay ciidanku meesha ka saareen oo khamri ku jiraan iyo waxyaala kale baaris baa socota waxaan islenahay waa waa waa waa waa maandooriyaha hata ugu badan dhibaatada ugu badan waa halkaas caafimaad ahaan mal in uu miir qabo iyo inuusan miir qabin waxaan isleenahay hadee waa weli baaris caafimaad baan kusoo mataqaan u wadnaa laakiin ma qabo in uu waxaan daroorada ahayn jiran ma aaminsani caruurta labada ah ee uu dilay labada wiil ah bal haddaad inoo sheega ahaan in jireen bal magacyadooda toban jir bay dhahaayeen midna toban jir iyo kow toban jir ciidanka booliska hadda gacanta ku haya maxaa idinkaga qorshaysan oo aad rabtaan in laga qabo walla waa waa waxaan samaynaynaa kiiskan waa waa diyaarinaynaa maxkamadan beenaa sharcigu wuxuu ka qabo dhinaca kalena waxaan rabnaa inaan dadka uga dejino in maada khatara inaa aysan fahamsanayn inay kiis weyn ama dembi weyn tahay mar kastoo ciidanka booliis ku howlgalo oo dadka maandooriyaha la dagaalamo waxayna u garbinayo waxa weye doodaya badan oo booliisku dhaawaceen kuwa xuquuq ka raadinaya marka in dadku ay la shaqeeyaan booliiska sidii loo soo asari lahaa hawsha iyada
kaasna oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee puntland muumin cabdishire u warramayey waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatan aynu kacno dhinaca iyo etoobiya waxaa magaalada jijka ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida lagu daafuray ee qorshaha xalka waare loogu sameynayo ee dibudejinta dadka barakacayaasha ee ku dhaqan dowlad deegaanka soomaalida kaas oo socon doona saddexda sannadood soo socota iyadoo dowlad deegaankana ay ka taageerayaan hirgelinta mashruucan hay-adda qaramada midoobay iyo weliba qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
wafdigan oo ay hogaaminaysay dor kathariin soosi madaxa gargaarka biniaadantinimada qaramada midoobay ee hay-adaha un-ka ah wakiilka u fadhiya etoobiya ayna wehelinayeen danjirayaasha wadamada talyaaniga jabaan switzerland sweden finland jamhuuriyadda jek republic iyo waddanka jarmalka ee fadhigoodu yahay magaalada adhisabea xarunta dalka etoobiya madaxda hay-adaha unisef u s aid faw iyo i o m ayaa soo gaadhay caasimada magaalada jigjiga ujeeddada imaatinka wafdigan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku deegaanka soomaalida waxa uuna wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka iyagoo ku dheeraaday sida looga wada shaqayn karo qorshaha xalka waara loogu samaynayo barakacayaasha ku dhaqan deegaanka soomaalida waxaana qorshahani xalka waara loogu samaynayo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan deegaanka soomaalida saddexda sane ee soo socota daha furay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo sheegay in ku dhowaad hal milyan oo barakacayaalah ay ku sugan yihiin deegaanka iyadoo dowladduna ay ka caawiso gargaarka caadiga ah balse ay u baahan yihiin ayuu yihi madaxweynuhu in loo sameeyo qorshaha xalka waara ee dibudejinta islamarkaana ay kala shaqaynayaan dowladaha safiiradan ka kala socda ee hay-adaha un-ka saad la socotaan deegaanka waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u fara badan marka si aad u fahantaan maadaama oo badanka barnaamijka uu ku bixi doono luqadda af ingiriiska iyadoo oo laga faa'iidaysanaya wakhtiga nuxurka guud inaad fahantaan ee loo baahan yahay waxaa weeye maadaama barakacayaasha ay ahayd arrin taagneed in fara badan dhaqaale fara badan loogu baahan in lala kaashado beesha caalamka dowladduna qaybteeda ay kasoo baxdo marka gargaarka joogtada way helaan barakacayaashu loona kala joogaan intu doonaha la ekaado laakiin xal waaro oo macnaheedu yahay in intii dibdejin u baahan dibdejin loo sameeyo meelo kala duwan iyaga ay doorteen wixii dib loo celinaya meel u noqonaya u noqdaan qorshaha noocaas ah in laysla qaato dadaal fara badan oo loogu jiray ayaa kusoo dhammaaday in istaraatiijiyad la diyaariyo istaraatiijiyadaas oo soo bandhigi doono iyo dhaqaalihii ka bixi lahaa marka in muddo saddex sannadooda dhaqaalahan loo jejeejiyo hay-adaha iyo safaaradaha meesha joogaana qaybta kaga aadan inay halkan qaarkoodna kaga baaqaan qaarka kalena ay isku noqdaan oo ay soo diyaariyaan qorshuhu waa intaa weyaan geesteeda madaxa gargaarka bini'aadantinimada ee hay-adaha qaramada midoobay u fadhida dalka etoobiya katrin sosi oo ka hadashay daahfurkii qorshahan ayaa sheegtay xal u helidda barakacayaasha iyo in sida loogu samayn karo dibudejin waxayna ballan qaaday in dowladda ay ka taageeri doonaan qorshahan iyada oo la tilmaamay in qorshahan ay ku bixi doonto lacag gaadhaysa boqol labaatan iyo sagaal milyan oo dollar gabagabadii kulankan safiirada iyo hay-adaha u n-ka ee ka soo qaybgalay kulankana lagu daahfurayey barnaamijka xalka waara loogu raadinayo dadka barakacayaasha ee deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay qorshahan ka taageeri doonaan dowladda maadaama ay jiraan ayay yidhaahdeen mashaariic ay haddaba dowladda ka taageeraan ugu dambayntii madaxweynaha deegaanka soomaalida madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa ka hadlay xaaladda sicir bararka maciishadda oo gaadhay heerkii ugu sarraysay in muddo ah isaga oo tilmaamay in dowladda deegaanka aanay awood u lahayn keligeed inay wax ka qabato arrimahan balse wixii xal loogu raadinayo sidii loo xakamayn lahaa sicir bararkan ay dowladdu qaadi doonto tallaabooyin ta labaad waa arrinta sicirka doolarka oo iyaduna sidaad la socotaan sarifka iyo doolarka waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dowladda dhexe u taalla inkasta oo dad aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab kaalmaatiya u soo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa maa la xidho halkaa maa la qabto halkaa maa la tago iyagoo xoogga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada haddana waa xayl- xal siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo deegaankana gacanta uguma jirto sidaa daraaddeed eh, hawshaa weyn ee ballaaran aynu hortaagan inaan u diyaargaroob sida abaarahan u diyaargaroonin kulanka maantii laftigiisu qayb buu ka yahay waan uga faa'iidaysan karnaa isla dadka halkan jooga in hawsha nala qabtaan seel marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanku maadaama aanan qiiba kaca adduunka wax ka qaban karin maadaama aanan anagu doolarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu korkaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aanan soo bandhigi doonana aanan waxba ka qabin karin wax ballaaran aan filaya inuu sii socon doono maxaa la gudboon xukuumadda waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ayna gacanta ku hayn saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la- la soo deristo iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca saamaynta ayna xukuumadda qorshe u samaysa wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran lagama cararayo calaa kulli xaal waxaan ku kalsoonnahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalasha arrinta oo xalalka ka mi- laga laga gaari karo waxaa ka mid a in lasii ballaariyo barnaamijkii quudinta ee dadka masaakiinta ahaa inaan ku qancino deeqbixiyaasha tirada dadka annaga cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore la diyaariyo eh, eh, documenti lacag dheeraada ay soo gasho deegaanka oo dadka eh, la siiyo haddii cuntadii korodhay dadku dhaqaalihiisina inuu kordho in laga shaqeeyo maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga wagaag dhegeystayaal gaata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaah
wallaysitaiyo dawanbaysan qadhayiyo samadaa korkeediyo sudhan ogaadayyo saymaan ku beegnahay wallaysitaiyo dawanbaysan qadhayiyo samadaa korkeediyo sudhan ogaadayyo saymaan ku beegnahay satiya hogaanbay naftu igula socotaa satiya hogaanbay naftu igula socotaa e masamra masixda masuga masaja masamra masixda masuga masaja masad caalgala iyo solkiyo abarti sahayli mabeegaasan ugulcaaba masamra masixda masuga masaja masamra masixda masuga masaja masad caalgala iyo solkiyo abarti mabeegaasan ugulcaaba
wagaag dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqaneen qaybaha dambe ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan xiisadda dalka ruushka uu ku qaaday ama dagaalka uu ku qaaday dalka ukrain hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah joseph zin oo hore hogaamiye ugu ahaa katholiga hong kong iyo weliba shan qof oo kale ayaa dafire eede loo soo jeediyey oo ahaa inay ku guuldaraysteen inay diiwaan geliyaan dhaqaale kaalmaha xilli ay dhaqaale ahaan kaalmaynayeen dibadbaxayaal waajahayee tallaabooyin sharci intii lagu guda jiray ee dibadbaxyadii laba kun iyo sagaal iyo toban ee dowladda lagaga soo horjeeday lixdan xubnood oo sida oo kale uu ku jiro denis ho iyo weliba margaret ning oo mucaarid iyo weliba sharci dejinta ka mid ahaa ayaa toddobaad ka hor lasoo xidhay iyadoo lala xidhiidhiyey islamarkaana ay sameeyeen laguna eedeynayay inay xidhiidh la sameeyeen ajaanib iyadoo aan la dacweynin eedeyntoodan ayaa bilaabmi doonta bisha sebtembar sagaal iyo tobankeeda iyadoo la filayana inay socoto muddo ka badan shan maalmood wasiirka arrimaha dibadda ukrain dimitri kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay ugu soo diraan hub badan ukrain sida ugu dhaqsaha badan si ay uga gargaaraan dalkaasi ukrain dagaalka ay kula jiraan ciidamada ruushka qoraal uu soo dhigay bogga twitterka ayaa uu ku yidhi waa xilli hore in lagu soo afmeero in ukrain ay haysato dhammaanba hubkii ay u baahnayd isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka ruushka ee donbaas waa howlgal arxandarro ah waana kii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca carada yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka isagoo intaana siina sii raaciyey islamarkaana yidhi waxaan ku boorinayaa xulafadu inay dedejiyaan soo rarista hubka iyo rasaasta wasiirka gaashaandhigga ee dalka britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada ruushku ay kordhiyeen awoodda howlgalkooda ee gobolka donbaas ee galbeedka dalka ukrain ama aan idhaahda bariga dalka ukrain iyagoo isku dayaya buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto seferdonesk oo ku taalla dalkaasi ukrain halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington diblomaasi u dhashay ee ruushka oo fadhigiisu yahay dalka switzerlan ayaa iscasileeyay isagoo go'aankaasi kaga cabanaya dagaalka uu waddankiisa ku qaaday ukrain oo uu cambaareeyey arrintan ayaa imanaysa iyadoo saddex bilood ay ka soo wareegtay markii ruushku uu bilaabay duulaanka ka dhanka ukrain warbixintan uu diyaariyey ken brinimer waxaa inoo soo jeedinaya xuseen baraaden
tallaabada uu qaaday diblomaasigan ayaa ah mid aan inta badan ka dhicin dalka ruushka boris bondarev waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiinta xubinta ka ah ergada ruushka u joogta xarunta qaramada midoobey ee geneva waxaana uu istiqaaladiisa ku gudbiyey warqada uu u diray danjire genadi gatilov kadibna waxa uu sii daayay dhaleecayn kulul oo uu u jeediyey dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain boris bondarev ayaa ku tilmaamay dagaalka uu ruushku ku qaaday ukrain iyo reer galbeedka inuu yahay dagaal aan macno lahayn isagoo eedda dusha u saaray hogaamiyaha ruushka valadimir putin diblomaasigan ayaa sheegay in uu putin khalad ka galay shacabka ruushka boris bondarev ayaa ku eedeeyey madaxweyne putin iyo madaxda dalka ruushka inay yihiin danaystayaal ka fikiraya dantooda gaarka ah balse aan u turin shacabka sida uu hadalka u dhigay waxaa kale uu sheegay in labaatankii sane ee uu ahaa diblomaasi ruush ah uu arkay in heerka been abuurka iyo xirfad la-aanta wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushku ay sii kordhaysay mar walba bondarev ayaa weeraray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavarov oo uu ku tilmaamay tusaale wanaagsan oo ku saabsan hoosu dhaca nidaamka isagoo ku tilmaamay aqoon-yahan lagu hungoobay waxaana uu ku cambaareeyey hanjabaadaha uu dunida u jeedinaya ee ku aadan adeegsiga nukliyeerka sida uu hadalka u dhigay boris bondarev ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee associated press inaanu weli wax falcelin ah kala kulmin saraakiisha ruushka laakiin waxa uu intaasi raaciyey in uu arrintaasi aad uga walaacsan yahay ruushka ayaa xakameeyey mudaharaadyadii looga soo horjeeday duulaanka ukrain waxaana la xidhay dadkii ka qayb qaatay banaanbaxyada nabadgelyada ah iyada oo sidoo kale cadaadis la saaray warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalka ruushka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyey ken bridimer haatanna kusoo dhowaada barnaamijka amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka talaadada maanta waxaa dalka jabaan lagu soo gebagabaynayaa shirmadaxeed ay leeyihiin afarta waddan ee maraykanka jabaan indiya iyo austreeliya dalalkan ayaa ku midaysan ururka lagu magacaabo kuwad haddaba waxyaabaha sannadkan shirka diiradda lagu saaraya intaynaan u gelin bal aynu hor taegno sababta iyo xilliga ururkan la asaasay waa kan xasan jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda s b s ee dalka austraeliya sandere waa mahadsan tahay horta ururkan sida magaca ka muuqata quadrilateral security dialogue baa markii hore loo bixiyey wuxuuna udhexeeyaa afar dal oo kale ah australia hindiya jaban iyo dalka maraykanka hindisaha xulafaysigan waxaa iska lahaa markii hore ra-iisul wasaarihii dalka jaban shinzo abel oo isagu soo jeediyey aasaaska ururkan labadii kun iyo toddobadii markaasna waxaa ku raacay ra-isul wasaarihii australia haystay john howard iyo ra-iisul wasaarihii hindiya manmohan singh iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka maraykanka dick cheney wadahadalladan ama groupkana waxaa loogu talagalay in markaasi looga hortago ama looga jawaabo awoodda military iyo midda diblomaasiyadeed ee dhaqaale ee china ay ku dooneyso inay gobolka ku fidiso balse nasiib daro isla labada kun iyo toddobadaas dalkan australia waxaa la wareegay ra-isul wasaare cusub kevin rad ayaa qabsaday arrintaasna waa uu hakiyey laakiin waxaa dib loo soo bilaabay kadib markii shirkii asian ee labadii kun iyo toddobiyo tobankii oo maniilo ka dhacay ay isugu tageen afarta madaxda ee dalalkaas heedanu ay ka kooban tahay oo kale ahaa markaasi malcolm tumble oo australia ra-isul wasaare u ahaa ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi madaxweyneha maraykanka markaasi donald trump markaas ayaa dib loo soo nooleeyey gaar ahaana waa arrin military iyo diblomaasiyadeed oo loogu talagalay in looga hortago awoodda dalka china ee gobolada indo pacifica gaar ahaan badda south china c oo muran badan uu china kala dhexeeyo dalal badan oo ay jaban ka mid tahay iyo vietnam iyo dalal badan oo eshiana iyo sidii loo xaqiijin lahaa baddaas inay noqoto mid dadku ay u siman yihiin maraakiibta ay u siman tahay cid gaarana aysan si gooniya u sheegan isbahaysigan sandheerow marka dadka qaar ama diblomaasiyiinta ama dadka siyaasadda falanqeeya waxayba ku tilmaamaan inuu yahay nooc cusub oo dagaalkii qaboogaa ah oo gobolkan markaasi ka dhacay waa markii labaad ee madaxda afartan waddani ay si toosa u kulmaan muddo hal sana ka yar haddaba waa maxay waxyaabaha shirka sannadkan diiradda lagu saarayo waa kan maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka madaxweynaha booqashadan uu ku aaday asia uu kula kulmayo madax badan oo ka mid ah ururka la yidhahda indo pacific oo jaban ka dhacaya oo ay ka mid yihiin australia iyo jabanka iyo india iyo maraykanka shirkaasi waa lasii qorsheeyey booqashadaas arrimo badan oo xagga militariga iyo dhaqaalaha ah labadaba iyo sakuuradka intaba wuxuu kaga hadli doonaa shirka ujeedada ugu weyn ee maraykanku gadayaana waxa weeye adduunka dimuqraadiyadda ah inay muujiyaan iyagoo hal cod ku hadlaya in ay awoodooda iyo dhaqaalahooda isugu geeyaan sidii dimuqraadiyadda adduunka loo difaaci lahaa fariin cadna loogu dirayo waddanka jinaha oo halkaas awood badan ku leh saameynta gobolkaas uu ku leeyahay laga wada hadlo shirkaasna muhiimadiisa koowaad ay tahay north korea oo dhinac gantaalahan samaysatay nuclearka xambaara nuclearna leh iyo waddanka jina labadaba fariin loogu dirayo gaar ahaan waddanka jinaha oo xulufadaasi ay military ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay ku muujinayaan cududooda in wadamada indo pacifica laysku yidhaahdaa ay mar walba diyaar u yihiin waxay kaga yimaada waddanka jaban oo maraykanku siyaasadda uu hogaaminayo inay kasoo wada jeestaan kasoo wada horjeestaan iyada oo markaa arrintuna ay tahay in fariinta cad ee dimuqraadiyadda iyo xoojinteeda iyo sakuuradka iyo amniga asia intaba fariintaasi waxay ku socotaa waddanka jinahay ku socotaa waan gartay madaxweyne biden wuu hadlay waxa uu yidhi haddii shiinuhu uu ku duulo taiwan eh, taageero military ayaan siinaynaa arrintaasi siday ula mid tahay amaba uga duwan tahay eh, arrinta hadda ka jirta dalka ukraine waxay u eg tahay fariinta madaxweynuhu u diray waddanka china oo si toos ah markii ugu horreysay maraykanku uu ku dhawaaqay haddii lasoo weeraro oo chinuhu ay soo weeraraan taiwan si military ahaan ah baanu dagaalka uga jawaabi doonaa una geli doonaa arrintaasi runtii waxay noqotay arrin eh, aada iyo aada fariin xoogan u ah chinuhuna arrintaa aada iyo aada buu uga xanaaqay oo uga cadhooday Eh, waxaadna moodaa marka ukraine laga hadlayo iyo taiwan inay waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin ama geographicaly locationka ay taiwan ku taalla ha noqoto ama ukraine oo waddanka ruushku in dagaal toos ah lala galo runtii waddan yurubna ka mid ahna uu yahay Eh, hubka iyo awoodda military ee waddanka eh, ruushkuna ay baabi'in karto ama soo gaari karto si fudud waddamada eh, yurub oo dhan marka maadaama locationka uu ku yaala china uu aada uga durugsan yahay yurub iyo iyo maraykankaba eh, allies badan iyo saaxiibtibana saaxiibti saaxiibo badanna uu ku leeyahay waddanka maraykanku eh, wadamada ku xeeran china marka eh, waxaad moodaa inay maraykanka u sahlan tahay inuu military ahaan eh, ka jawaabi karo en, taiwan weerar uu ku soo qaado chinuhu laakiin arrinta ukraine marka loo fiiriyo ay ka dhalan karto waxyaab baaba badan ama dhibaatooyin badan oo yurub ka soo gaadha marka kulliba wuxuu door bidayaa awoodda china iyo ruushka markuu isbarbar dhigo waxaad moodaa inuu ka gabanayo tan ukraine inuu eh, si toos ah uu ula dagaalamo waddanka ruushka dalka shiinuhu waxa uu xulafo dhow la yahay dalka bakistan oo is hayaan dalka deriska ee indiya dalka jabaanna waxay dalka shiinaha isku hayaan badda south china sea halka maraykankana ay isku hayaan dhinacyada dhaqaalaha iyo milatariga oo xilligan shiinaha awooddiisu ay sare u soo kacayso haddaba maxaa dalka austreeliya ku keenay inuu ururkan xubin ka noqdo innagoo og in xidhiirka dhaqaale ee isaga iyo shiinaha u dhexeeya uu yahay mid xoog badan mar kale xasan jaamac oo ku sugan magaalada sydney ee dalka austreeliya waa runtaasn dheer horta australia ganacsi aada u wanaagsan baa china kala dhexeeyay laakiin markay noqoto dhanka diblomaasiyadda xiriirka udhexeeya australia china aada buu hoos ugu dhacayay sanadihii u dambeeyey china waxa hataa ay joojisay alaab badan oo ay ka iibsan jirtay dalkan australia australia dhaqaalihiisa ama ganacsigiisana saddex meelood meel china ayuu weli ku tiirsan yahay arday badan oo china ka timaada jaamacadaha dalkan wax ku barata alaab badan oo macdanta qalabka la warshadeeye loo isticmaalay ay ka udhoo u dhoofisaa dalka china xiriirkaasu ganacsigu aada buu ufiicnaa laakiin sanadihii u dambeeyay dhanka diblomaasiyadda aada buu u xumaa dowlad conservative ah muxaafido waddankan australia haysatay weekendiga lasoo dhaafay wixii ka horreeyey iyo dalkaasu xiriirkoodu ma u fiicnayn mar walbana australia inkastoo dalalka asia juqraafi ahaan ay u dhowdahay ganacsi ahaanna ay aada ugu xiran tahay dhanka markay noqoto siyaasadda iyo militariga iyo arrimaha amniga dal maraykanka aada ugu dhoweeye beryahana australia waxay tirsanaysay in chinesku ay doonayeen inay aada gobolka ugu fidaan oo dhowaan waxaa jirtay walaac australia ay ka muujisay heshiis dhex maray solomon island oo ay jasiiradaha pacifica australia ku dhow iyo china taasoo laga cabsi qabo in heshiiskaas xataa uu ku jiro in china ay doonayso inay saldhig military halkaasi ka samaysato marka walaac ballaaran baa australia ay ka qabtay waayahanba china oo doonaysay gobolkan inay aada ugu fido australia shuruuc badan bay xataa soo saartay waddankan oo la leeyahay china waxay doonaysaa inay xataa faragelin ku samaysa arrimaha siyaasadda dalkan australia xiriirkooduna aada uma fiicnayn inkastoo hadda dowlad cusub oo ay sabtidii lasoo dhaafay la wareegtay talada dalkan australia muhiimadda xiriirka maraykanka iyo arrimaha china ee gobolka uu leeyahay dalkan australia waxaa ka ogaanaysaa anthony albanisi oo sabtida lasoo dhaafay la doortay sulxi isniinta markii la dhaariyey markiiba wuxuu u duulay shirkan kuwaasa uga socda dalka jaban oo uu ka qayb galaya marka muhiimadda ay siinayso australia arrimahaas halkaasa laga garan kara
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxda afarta waddan ee maraykanka jabaan indiya australia oo shir ay ku lahaayeen dalka jabaan maanta la soo gebagabaynayo intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystarin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaynala socodsiinaya islamarkaana soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban uu magaalada nairobi kusoo diyaariyey werigahayaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha nool ah oo maalintii lagu qalo xaafadda islii iyo magaalada nairobi gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa hase yeeshee dad badani ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta malayga digaagga iyo waxyaabo kale waxaa igala qaybgelaya cali siciid colaad oo loo yaqaano cali geney oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo sakariya maxamed cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin waxaan ku bilaabayaa cali geney bismillahi raxmaan raxiim haddii aan ka warramo hilibgeelka ama si hilibka xoolaha soomaalidu horta kalluunka iyo qudaarta markii hore ma wada cuni jirin soomaalidu waxaa u badnaayoo la cuni jiray hilibka xoolaha khaas ahaan arigiyo geelabaad baa loo isticmaala inkastoo loodu ku yar tahay loodana dadkan koonfurta had iyo jeeraal degaa isticmaala sidaa awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo dadkuna way jecelyihin anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay nairobi ninkii ugu horreeyey ka bilaabay in hilibgeelka lagu cuno nairobi in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariya anaa ugu horreeyey ninkii ugu horreeyey same bilaabay baan ahaa xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen markii aan bilaabay dadka wax yar baa cuni jiray oo horay u yiqiinay suuq badan maanu heli jirin laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen dadkuna aad bay isticmaaleen inkastoo uu qaali yahay haddeer oo aan la goyn karin oo hash oo hashu ay marayso la odhan karo boqol kun ama kun iyo saddex boqol oo dollar sidaa awgeed maalintii mostali waxaa lagu qalaa magaalada nairobi afartan halaad qiyaasta ma tirin laakiin intaasaan malaynayaa wuu fiican yahay hilibka geelu laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhago iyo harigaba si usan u dhammaan sida soomaalidu saadaalinayso sakariyaw adugu waxaa tahay dadka khudaarta aadka u jecel maxaa caligelina waad ujeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda xoolaha laqasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la-aan markii la fiiriyo geela horta meesha waxaa qorshalaan baa ka jirta haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo oo la qalo meeshii xoolihii waa dhammaanaya taada kale dhaqaale xumo baa u keentaayo meeshii maxaa la yidhahda dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya taada kale maxaa la yidhahdaaye haddii laakiin lisku wixii lisku balansi gar laisku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno looda oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yidhahdaa dadkii waxa maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahda caafimaadkooda fiican anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdaamadii ama toddobaatanadan inaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa ninka hilibka geela cunaa ee caanaha cabba wuxuu ka xoog roonaa kuwa burburan oo maraykan layna ka tusoo layaho masaaracada loo yaqaan waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa cabba tooridu ma kari jirin haddii ay ku dhacdana efashin iyo ma yeelan jirin wax la yidhaaho tetano ma yeelan jirin sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii layah la cuno kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha ah dhul uusan gaadhayn baa jira soomaaliduna badda iyo beriga badan sidaa awgeed dhulka waxaa kaloo jira qudaarta wax layaaho dhulka soomalidu dhasatiba u badan yahay qudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo badoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa waxaa loo qorshayn karaa waxaa loo samayn karaa wax la yidhahdo jadwal hadda dalka yidhahdo bakistan waxay u samaysay ee u- em, ay u samaysay jadwal wax la yidhahdo maalin in la cuno en, en, en, hilibka geela maalin in la cuno hilibka eh, lo'da maalin in la cuno hilibka adhiga marka haddii kaba soo qaad maalintii eh, maxaa la yidhahda hilibka geela eh, laga dhigo maalinta arbacadoo kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka eh, geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yidhahdaa jeelka uu eh, la- la- la- la dhigayo marka haddii taasoo kale loo sameeyo waxaa la yidhahda dadkii waa adabtigaraynaya waa la qabsanayaan ee waa tahay n waxaad soo qaaday n cali ganayow in caafimaad badan uu leeyahay laakiin eh, sida uu sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiin oo tuurayda gol ka maqan tahay arrimaha ka waran
xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga shekeeyo taarikhda soomaaliya dagaaladan sokeeye lagu baaba'ay dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geela kuma badna matalan eh, dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelow baa looga yiqiinay waa meeshii laga mahmaahi jiray eh, cimriga agrhagaa geelana waqtisa halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh ee xooluhu daaqaan ee xoolaha u badan ee xoola la odhan karo waa xoola jir la odhan karo waa dhulkan dhasatiga aan webiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna hadday dhacaanna waa laga heshiiyaado had iyo jeerana waxaa jira dad xeerbeetiya had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama ee meelaha dega waa dad xigmad badan waa dad xeerbeeti leh waa dad kala baxa tan labaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because markaad soomaalidu wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysasiiyaa waa geel ee dhulkaa uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag iyabaa laga bixiya lo iyo waxaasa laga bixiya baan malaynayaa okay marka hilibka geela lagama maarmo waxaan waa wax ilaahay ugu talagalay oo wax dhammaanaya maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye eh, xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa laakiin in la yidhaaho maalin aan geela la qalin ha la daayo waxba ku eh, beekaamin eh, mayaan wuu socon karaa waay wuu socon karaa oo hadirtan dalka la yihahdo australia oo kale waa hadirtan geela waxaa weeye qiiqil buu ku jiraayo waa taa hadirtan leeyahay waa la tooganaya waa haddii maxaa la yidhahdaa dadkiibaa waa maxaa la yidhahda nafta u keena waa la tooganaya marka haddii dowladda ay qorshe u samayso ay jadwal u samayso oo tirahdo maalinta aan jimcada keliya ha la cuno hilibka geela labada maalmo kale maxaa la yidhahdaa eh, maalmaha kalena ha la cuno ariga iyo lo'da iyo iyo iyo iyo digaaga iyo ha la cuno waxaa waa waa wax eh, suurtogeli kara konton halaad sanadkii waxaa laga yaabaa inay kuu dhalaan labaatan ama shan iyo toban Eh, kabad soo qaad in shani kaa dhimato toban hadday kuugu dhashaan Eh, waxaad iibin kartaa sanadkaa saddex halaad baad iibin kartaa olready toddobaa kuu faa'iido kuu baaqaya marka la eego soomaalida meel kastoo aad tagto geel dhammaaday oo lai waa la wada iibiyo waa la wada qalay nin xarashi mooyaane ma jiro inuu bata mooyaane muhiimadda waxa weeye in lana dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo Eh, markaa ma dhammaado geel xooluhuna ma dhammaado waa wax rabbaaniya oo ilaahay inoo ku talagalay inaynu cunno Een, malayguna waxaa jira iyo ka- digaaga marka la yaaho dhul uusan ku dhaqmayn baa jira dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliya oo dhan frish digaaga eh, lagu dhaqaaleeyo kalluunka lama geyn karo Eh, korontadii male dadkii baynu badbaadin laanahay see xool lagu badbaadin karaa kuwaasi waxay ahaayeen cali isciid colaad cali ganay oo ka mid ah ganacsatada hilibka geela iyo weliba xoolaha ku caanbaxay iyo sakariya maxamed cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta barnaamijkeennii dooda gaabnayd intaa haynoo joogo intaanu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dooda gaabana dhegaystayaal waxaa nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan maraynaya aynu haatanna mar kale diba jalleecno dhinaca kaalmaha heesaha
baduma fardowsay jacaylkee eeni fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bishanaan dhintay ula yimid fagaaraha gudani ficnaa calkiyu ku foofee ula yimid fagaaraha gudani ficnaa ma firdaynine waataan ku faanee ma firdhaynini waakan ku faaneen kaa dhigay facaygiyo kiyaan ku faaysay ma firdhaynini waataan ku faaneen ma firdhaynini waataan ku faaneen kaa dhigay facaygiyo kiyaan ku faaysay dumarugu firuntii haddan faro farabku dhigaaye dumarugu firuntii haddan faro farabku dhigaye dumarugu firuntii haddan faro farabku dhigaye dumarugu firuntii hadan faro farab ku dhigay mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lokee jignaadee inago barqudhaa mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lokee jignaadee inago barqudhaa isu fidinay ubaxii inanka fogaadoon ayga filingaaloy isu fidinay ubaxeey inanka la fogaano ayga filingaaloy noqda ruux fallaagoonka fidnoobo noqda ruux fallaagoonka fidnoobo oo fadhin mida faan mahamahe noqda ruux falloogaanka fidnoobo noqda ruux fallaagaanka fidnoobo oo fadhin mida faan mahamahe
heestaasi codkiisaynagu soo gaarsiinayey fanaankii maxamed suleymaan tube ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin heestaayo nabadgelyo